النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا waxaan ku dhex jirnay fii suurati اlaxzaab aayaddan saddex arrimood ayuu allah subxaanahu wa tacaala kaga warramayaa tan koobaad ixtiraamka nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam laga rabo dadka muminiinta muslimiinta inay ixtiraamaan oo ay jeclaadaan oo amarkiisa ay ka hormariyaan amar kasta kulligii tan labaad haweenka nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay mu'miniinta hooyooyinkood ay yihiin oo xurmo ay leeyihiin dadka muslimiinta ixtiraam ay ku leeyihiin iyo qiimayn midda saddexaad islaamka wakhtigu bilowga ahaa ee bacda alhijra muslimiintu ay soo hijroodeen arrin jiri jirtay oo ah in dadkii muslimiinta markii la walaaleeyey ay isku dhaxlaan alhijra waaliimaan yacni qofka soo hijroodo iyo iimaan in laysku dhaxlo ahay arrintaas ayaa maaragtay aayaddan ay nasakhaysaa oo xugumka dhaxalka oo laysku dhaxlo hijro iyo iimaan ayaa waxaa loo celinaya qaraabadii inay isdhaxlaan asalkii baa loo celinaya marka arrimahaas saddexda ah ayuu allah aayaddan uga warramayaa annabiyu wlaa bilmu'miniina annabiyu nebiga oo nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam owlaa isagaa mudnaan badan oo habboonaan badan bilmu'miniina mu'miniinta asagaa ka habboonaan badan min anfusihim naftooda isagaa kaga habboonaan badan yacni inay si aysan naftooda u jeclaan nebiyulaahi moxamed ay u jeclaadaan baa la doonaya awaamirtooda iyo waxay hawadoodu jeceshahay inay ka hormariyaan awaamirta nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa aswaajuhu nebiyulaahi moxamed xaasaskiisana ummahaatukum hooyooyinkii wey haddaa mu'miniintii muslimiinta tihiin hooyay idin yihiin yacnii xurmada hooyo kugu leedahay ayay ayagana kugu leeyihiin wa ulul arxaami raximka kuwa u saaxiibkaa qaraabada qaraabanimada dadka u saaxiibka ahaa ayaa bacduhum qaarkood awlaa mid habboonaan badan uu yahay bibacdin qaarka kale yacni qaarkood qaarka kale uu ku habboon yahay fii kitaab illaahi ay filmiiraati baa loo jeedaa dhaxalka ayaga ku habboonaan badan yay kaga habboonaan badan yihiin min almu'miniina waalmuhaajiriin dadkii mu'miniinta ahaa oo iimaanka la wadaagay iyo kuwii muhaajiriinta ahaa oo soo hijrooday oo waddankoodii ka soo tegay linusrati diin illaahi wa rasuulih allah rasuulkiisa iyo allah rasuulkiisa iyo diinka inay u gargaaraan waddankooda uga soo tegay ayay ka habboonaan badan yihiin qaarkood qaarka kale inuu dhaxlo qaraabanimo isku dhaxlaan baa habboon weeyaan ilaa an tafcaluu inaad samaysaan mooye ilaa wliyaa'ikum dadka owliyadiinna ah oo idinka idinla xidhiiro oo iimaanka iyo hijrada idinkula xidhiiray macruufan wanaag inaad u samaysaan mooye yacni macruuf iyo wasiye iyo dardaaran iyo wax lamid ah baad u samayn kartaan laakiin irtiga iyo dhaxalka waxba kuma leh weeyaan kaana daalika arrinkaas oo ah in dhaxalkii yacni maaragtay loo celiyo qaraabada loo celiyo oo qaraabanimo laysku dhexlaahi wuxuu ahaaday mastuuran mid la qoray filkitaabi kitaabkii oo looxul maxfuud ka ahaa mid dhexdiisa lagu qoray buu ahaa waa taa weyn asalku waa sidaa weyn marka asalkii baa loo celiyey oo waxa weeye aayaddan waxay nasakhaysaa hijradii iyo iimaankii laisku dhexli jiray baa la nasakhay weeyaan aayaddaa marka sidaan soo sheegnay saddexdaas arrimood ayay ka hadlaysaa kan koobaad waxa weeye annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim mu'miniinta nebiyulaahi moxamed baa naftooda kaga habboonaan badan yacnii saxaabada ridwaanullaahi calayhim arrinkaas way tabaqeen naftooda waxay gaartay inay ayagu ay waranka nebiyulaahi maxamed ay gaalada u wado inay ayagu isku dhigaan oo ayagu dhintaan nebiguna uu baaqi noqdo salawaatu ullahi wasalaamu calayh saasay jeclaayeen nebiga amarka uu siiyo way fulin jireen biduuni taraddudin ayagoo aanan shaki iyo midna ku jirin ayay shay walba kulligii samayn jireen weeyaan marka waxaa la rabaa dadka mu'miniintaihi oo muslimiinta ah wax walba in nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa ee inay wax walba ka hormariyaan naftooda inay nafta nebiyulaahi moxamed ka jeclaadaan maalkooda inay ka jeclaadaan ahalkooda inay nebiyulaahi moxamed ka jeclaadaan nebiga inay hormariyaan baa maaragta laga doonayaa weeyaan walidaalika arrintaasna inay diin tahay waxa weye nebiyulaahi moxamed wuu noo sii sheegay xadii bukhaariiyo muslim ku sugan xadiiu abi hurayra wuxuu nabiyulaahi moxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wاladii nafsii biyadihi laa yu'minu axadukum xata akuuna axaba ilayhi min nafsihi wamaalihi wawaladihi wاnnaasi ajmaciin ilaahaygii naftayda ay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartaye midkiin rumayn maayo oo iimaan laga heli maayo lagama helaayo iimaan ilaa aniga aan noqdo naftiisa iyo maalkiisa iyo maaragtay owlaaddiisa iyo dadkoo dhan mid lau ii jacayl badan iiga jacayl badan yahay ilaa uu qofku noqdo iimaan kaamila laga heli maayo weeyaan marka jacaylka nebiyulaahi moxamed waa diin wey waa inuu qofku jeclaadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele waa qof ou axad uu ilaahay doortay oo khalqigaa uu ka doortay weeye allah khalqigaasuu ka doortay risaaladiisuu u doortay wuxuu ku jeclaanayaa sabab ilaahay wuxuu nooga dhigay in nebiyulaahi moxamed markuu rabbi noo soo diro dalaalka inaanu ka badbaadno baadida inaan ka badbaadno shirkiga iyo kufriga inaanu ka badbaadno janno inaan helno cadaabka ilaahay aynu ka badbaadno nebiyulaahi moxamed oo ilaahay subxaana watacaala sabab uga dhigoo risaaladan usoo dhiibay weeyaan marka nabiyulaahi moxamed inuu qofku jeclaada baa la rabaa walidaalika sabbigiisa nabiyulaahi moxamed oo la caayo ama loo caroodo ama maaragtay la tanqiisiyo qadarkiisa la nusqaamiyaa waa kufri wey waa gaalnimo wey qofka hadduu muslim ahaa diinka uga baxayaa gaal buu noqonaya waa ku kufrinaya cayda nebiyulaahi maxamed la caayo nusqaaminta qadrigiisa la nusqaamiyo meel ka dhac nebiyulaahi maxamed loo geysto waa kufri wey waa ku gaaloobaya waana culummadu ijmaacay soo guuriyaan bacduhum waxay leeyihiin culummada xataa laa yustataabu minhu towba xataa lama weydiinaayo haddouba nebiga calayhi salaatu wasalaam qofku wax ka sheego waa la dilayaa fi shariica alislaamiya maxaa yeelay nebiga ma noolo oo ma cafinaayo isagii ma joogo oo uma cafin karo hadduu noolaa waa cafin kara wuxuu doonoo samayn kari laakiin xaqa dilka marna kama dhacayo waa la dili mar kastaba waa inuu u dhinto weeyaan marka waxaa la rabaa nabiyulaahi muxamed in uu qofka yani wax walba kulligii uu ka jeclaada baa la doonaya taa waa tii xubbigiisa weeye waxay kaloo yani noqonayo wlaa bilmuminiina min anfusihim waxaa soo gelayo waxa uu nabiyulaahi muxamed ilaahay xaggiisa ka keenay oo awaamir iyo nawaahi ah wax laysamrayo wax layska reebayo inuu qofka u hogaansamo inuu amar kasta kulligii ka hormariyo amarka allah iyo amarka nabiyulaahi muxamed inuu ka hormariyo haddaadan xukumka nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam aadan axkaamta kale ee wixii ka soo haray ay leeyihiin aadan ka hormarin amarkiisa awaamirta kale aadan ka hormarin ayada lafteeda iimaan lagaama helaayo ma haysid iimaan sida allah subxaana wa tacaalaaba fii suurati nisa uu noogu sheegay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima marka wuxuu leeyahay allah ilaahay baa asaa isku dhaaranay allah baa isku dhaaranay rabbigaagaan ku dhaartay ee nebiyulaahi maxamedow dadka iimaan laga heli maayo ma rumaynayaan ilaa ay adiga xaakim kaa dhigtaan wax alla wixii dhexdooda dhaco adiga aad kala xukmiso weliba markaa xukumkaa riddo uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wixii aad xukmisay inaysan maaragtay yacnii aysan ka qabin xasaasiyaad iyo xumaan iyo dhib aysan u arkine wanaag inuu yahay ay u arkaan oo weliba ay badbaadiyaan marka annabiyu nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam owlaa isagaa habboonaan badan bilmu'miniina mu'miniintii min anfusihim nafafyaalkooda xaggooda isagaa kaga habboonaan badan dhinac walbaba isagaa kaga habboon isagaa ka horreeya weeyaan wa aswaajuhu nabiyulaahi muxamed aswaajtiisa xaasaskiisuna waxa weeye ummahaatuhum mu'miniinta hooyooyinkood weeyaan dadka mu'miniinta ayay hooyo u yihiin marka ummahaatulmu'miniin la leeyahay waxaa loo jeedaa waa xagga xurmada waa xagga ixtiraamka waa xagga tawqiirinta baa loo jeedaa in la qadariyo oo la qiimeeyo haweenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ummahaatulmu'miniin wama ayagoo marka hooyooyinkeen ah haddana khalwada ma bannaana in lala khalweeyo lama ogolayn nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa dadka ajaanibta inay la khalweeyaan oo gooni ay la noqdaan ayadana mamnuuc bay aheedo lama ogolayn weeyaan waxaad ogtihiin inay hooyooyinkeen yihiin looma ogolaanin haweenka nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay nebiyulaahi moxamed ou oobsaday dabadeed in maaragtay cid kale ay guursato looma ogolaan waana la ka reebay allah subxaana wa tacaala wuu naga reebay in la guursadana dhibbaa maaragtay ay nebiyulaahi maxamed dhib la dhibo ayay kamid ka mid tahay weeyaan ilaahay wuu reebay subxaana wa tacaala waana arki doonnaa isla suuraddeenna dhexdeeda ayaan ku arki doonnaa allah odhanayo wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula allahi walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada ina dalikum kaana cinda allahi cadiima yacni waa arki doonnaa aayadda suuradda dhexdeeda baan aan ku arki doonnaa aayaddaas idiinma habboona suuragalna ma aha inaad rasuulka ilaahay dhibtaan oo dhib u geysataan uma inaad haweenkiisa markuu ilaahay oobsado dabadeed aad nikaaxsataan ood guursataanna idiinma bannaana oo wax idin suuragal ah ma aha weeyaan marka waa hooyo hooyooyinkeen weeye ixtiraamay nugu leeyihiin cidda marka wax ka sheegto waa dadka ahlubidaca wey shiicada raafidada ayaa ummahaatulmu'miniin qaar ka mida bay caayaan oy wax ka sheegaan yacni shiica alimaamiya alitna cashariya la yidhaahdo waad ogtihiin caaishaoo kale radi allahu canha iftiraa iyo buhtaan ay ku sameeyaan caayi bay sameeyaan way caayaan sidii munaafiqiintaba ay ifkiga uga samayn jireen ayay iftiraa iyo maaragtay yacni hadallo caaya ayay ku yidhaahdaan marka taas kuwaasoo kalena waa ahlubidac wey waa dadka ahlubidaca wey qof ahluliimaana ma naco saxaabada ridwaanullaahi calayhim qof ahlu sunna ah ma naco haweenka waa saxaabiyaat wey waa aswaajtii ilaahay uu doorta nabiyulaahi muxamed inay xaasas u noqdaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh weya wa aswaajuu nabiga xaasaskiisuna ummahaatuhum mu'miniinta hooyooyinkood wey wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaahi min almu'miniina waalmuhaajiriin arxaamta ulul arxaamida hadda waxaa loo jeedaa waa alqaraabaatu baa loo jeedaa dadkii qaraabada ahaa weeyaan fii kitaab illaahi marka la leeyahayna macnaa fii kitaab illaahi waxaa loo jeeda waa aayat lmiiraad aayadihii dhaxalka oo ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay qof walbaba xaqa uu lahaa uu siiyey oo fi suurati nisa aan ku soo marnay ayaa loo jeedaa fii kitaab illahida taasaa loo jeedaa wa ulul arxaami qaraabada dadka u saaxiibka ahaa oo qaraabaadka ahaa bacduhum qaarkood baa owlaa habboonaan badan bibacdin qaarka kale inay isdhaxlaan fii kitaab illaahi ay fi lmiiraasi baa loo jeeda dhaxalka ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa ahaaday kitaabka alla dhexdii inay isdhaxlaan ayagaa ku habboonaan badan dadkii qaraabada ahaa yay ka habboonaan badan yihiin min almu'miniina muminiintii bay ka habboonaan badan yihiin wlmuhaajiriina muhaajiriintiibay ka habboonaan badan yihiin weyaan ayagaa ka habboonaan badan marka aayaddan waxa weeye waa fii sadri lislaam wixii jiri jiray sida qataadat bni dacaama uu leeyahay wuxuu odhanaya lama nazla qowluhu tacaala fi suurati alanfaal waaladiina aamanuu walam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shayin xataa yuhaajiruu aayaddaas markay soo degtay dadkii ilaahay rumeeyey oo aan soo hijroonin wax wilaaye ahoo idinka dhaxeeyo lama arka ilaa ay soo haajiraan markii aayadda ay soo degtay ayuu qataada wuxuu leeyahay tawaarata almuslimuuna bilhijra waxay isku dhaxleen dadkii mu'miniinta ahaa hijradii ay soo hijroodoona waddankooda ay ka soo tageen dadkii soo hijroodaba waa isdhexli jireen buu yidhi uma nasakha allahu dalika lihadihi alaaya markaa kadib buu ilaahay aayaddan ayuu xukumkaas ku nasakhay oo leeyahay yacni maaragtay wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illaahi min almu'miniina waalmuhaajiriin marka aayaddaas marka arrintaas ayay nasakhday oo markii hore iimaan iyo hijra la isku dhexli jiray laakiin waa la joojiyey oo xukumkii qof walbaaba waxaa loo celiyey qaraabadiisa inay dhaxlaan qaraabada inay dhaxlaan markaasaa istina la sameeyey ilaa an tafcaluu ilaa wliyaa'ikum macruufa ilaa an tafcaluu inaad fashaan mooye ood samaysaan ilaa wliyaa'ikum dadkiinna owliyada ahaa ee idinka idinla xidhiiray oo biliimaani waalhijrati idinkula xidhiiray wey inaad u samaysaan macruufan wanaag u samaysaan mooye marka qofkan dhaxal ma laha oo qaraabadii ka mid ma aha qaraabadii waxaa loo celiyey inay isdhaxlaan dadkii marka ay isku dhexli jireen hijrada ee walaha islaamnimada uu ka dhaxeeyey iyo iimaanka maxay noqonayaan taasoo kale waxaa la leeyahay macruuf inuu faro oo wax u dardaarmo waa la ogolyaho waxba ma dhibaan weye waxba dhib ma laha macruufkaas waxa weeye in wax lagu sadaqaysto wax la siiyo oo qofkii uu wax sadaqaysto wax ka siiyo ama inuu xoolihiisa qayb ka mida u dardaarmo wasiya inuu sameeyo leanna qofka markii uu yacni geeridu ku timaado ou dhimanayo wuxuu leeyahay xoolihiisa saddex meelood hal meel buu ku leeyahay weliba nebigu uu ku tilmaamay wauluu kaiir aw kabiir uluka laftiisaaba weyn oo tiro badan oo aad u badan weeya saddex meelood meel ka mida buu dardaarmi karaa iyo u dardaarmaya dadkii warasada ahaa marna looma dardaarmo maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi in allaha qad acطaa kulla dii xaqin xaqah falaa wasiyata liwaariث qof walbaba ilaahay xaqou lahaa buu siiyey laakiin qof wax dhaxlayo wax wasiyaa oo dardaaran uu leeyahay ma jiro markuu qofku dardaarmayo maaha ilmihiisii dhexlayay iyo haweenka uu ka tegay iyo aabbihii iyo hooyadii iyo dadka ilaahay uu siiyey xoolahan uu wax ka siiyey inuu u dardaarmo maaha waa dad aan warasada ka mid ahayn dadkii dhexlaya aan ka mid ahayn buu uludkiisa u dardaarmi karaa uu siinaya weyan marka arintaas ilaa an tafcaluu ilaa wliyaa'ikum macruufa in macruufka loo jeedo alsadaqatu aw alwasiya sadaqa lagu sadaqaysto iyo dardaaran oo uludkiisa qayb ka mida uu u dardaarmo arintaasi waa jaa'is waxaana maaragtay macnahaas warinayo xasan basri iyo qataade iyo cataa iyo moxamed ibnu xanafiya salafkeeni mufasiriintiisii dad badan oo ka mid ah ayaa macnahaasina ku fasira weeyaan marka ilaa an tafcaluu inaad samaysaan mooye ilaa wliyaa'ikum owliyadiinnii oo hijrada aad isku dhexli jirteen macruufan wanaag inaad u samaysaan mooye dhaxalka waxba kuma lehe dadkii dhaxalka lahaabaa loo celinaya oo qaraabadii ah weeyaan istinaha marka hadda waxaan ka dhignay muttasil oo istinaa muttasilaanu ka dhignay waxaa bannaan inaan istinaha munqatic ka dhigno oon horay lala xidhiirinin oo la yidhaahdo waulu larxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illahi min almuminiina wlmuhaajiriin ilaa an tafcaluu laakin waxaa la leeyahay laakin ficlu lmacruufi lilwliyaa'i macruufka oo la sameeyo oo dadka owliyada ahaa loo sameeyaa laa ba'sa wey markaas wax dhiba ma lah ilaa an tafcaluu laakiinse an tafcaluu inaad fashaan ilaa wliyaa'ikum owliyadiinnii macruufan wanaag aad u samaysaanoo sadaqadii iyo wasiyadii aad samaysaanna wax dhibohay leedaha lama arko falaa ba'sa weyan wax dhiba ma lah weyan markaasuu rabbi yidhi kaana dalika fi lkitaabi mastuura kaana dalika ishaarada waxaan u celinaynaa waa naskhu lmiiraafi bilhijrati waalmuwaalaati miiraadkii oo dhaxalkii oo la nasakhay laysku dhexli jiray hijrada iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa laisku dhexli jiray iimaanka laisku dhexli jiray oo yani la nasakhay waradduhu ilaa dawi larxaami dadkii qaraabada ahaana loo celiyo macnahaasaa loo jeedaa weeyaan marka kaana daalika arrinkaas oo qaraabada in dhaxalkii la siiyo ihi xukumkii horena la nasakho mastuuran mid la qoray buu ahaa filkitaabi ay fi lowxi lmaxfuudi lowxu lmaxfuudka mid lagu qoray ayuu ahaa almastuuru wa almaktuubu baa la yidhahdaa kan la qoray baa la yidhahdaa weeyaan وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منه ميثاقا غليظا وإذ, وإذ أخذنا واذكر حسنو محمد كشيكيه إذ وقت كشيكيه أخذنا آن قادني من النبيين نبياشي أنبيذي الله آن كقادني ميثاقهم عهدي وذي آن كقادني بل لن آن كقادني بل وقتك كشيكيه بل لي ومنك أذيقنا آن كقادني أذيق النبي الله محمد عهدي آن كقادني ومن نوح نبي الله نوحنا آنو كقادنا عهدي إيبالن وإبراهيم نبي الله إبراهيمنا آنو كقادنا عهدي إيبالن وموسى نبي الله موسى آنو كقادنا وعيسى ابن مريم عيسه إنا مريم أها ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام آنو بلن كقادنا بل وقت قاس حس أو كشيكي ويا وأخذنا وانو قادنا minhum ambiyadaasi miihaaqan ballan oo haliidan kakan oo adag ayaanu ka qaadna weyaan ballan aad iyo aad u adag ayaanu ka qaadnay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka ballantan ilaahay uu qaaday ambiyadoo dhan buu ka qaaday marka markii ambiyadii miihaaqii laga qaadoo la sheegay ayaa waxaa la yacni gooni loo soo xusay shan ambiyada ilaahay iyo rususha ka mid ah oo la yidhaahdo ululcasmi min arusul rususha kuwooda ululcasmiga la yidhaahdo ayaa gooni ahaan loo soo saaray shantaasi waa nebiyulaahi moxamed oo ilaahay uu ku xusay wa minka oo maarata damiir ahaan loo sheegay waa nebiyulaahi nuux waa nebiyulaahi ibraahiim waa nebiyulaahi muusa waa nebiyulaahi ciisa shantaas oo ululcasmi min arusul ka ahi ayaa gooni loo soo saaray haddana marka yani waxay leeyihiin waa min cafi alkhaasi cala alcaam yani markii ambiyada way ka mid yihiin haddana yani maaragtay masiye khaasoo ay leeyihiin daraaddeed baa loo soo saaray markaasaa lagu cadfay oo lagu xiray weeyaan miihaaqa iyo ballanta laga qaaday marka muxuu ahaa ballanta ambiyada laga qaaday maxay ahayd ballanta laga qaaday waxa weeye oo ilaahay ou la galay waxa weeyaan waa iqaamatu diin illaah ilaahay diinkiisa inay istaajiyaan waxaa ka mida iblaaqu risaala risaalada inay dadka gaarsiiyaan waxaa ka mida altacaawunu cala albiri waataqwa ayaga iyo dadka mu'miniinta tacaawun cala albiri waataqwa inay sameeyaan waxaa ka mid ah alittifaaq wa cadam alikhtilaaf inay mid noqdaan oo aynan iskhilaafin oy midoobaanoo mid noqdaan tafaruqa oo loo diido arrimahaasoo dhan waa ka mid weeyaan arrimahaasoo dhan baa ka mid ah marka iqaam arrinta la yidhaahdo cahdiga iyo miihaaqa macnahaas waa lagu sheegaa macnahaas inta aan soo tirin waa lagu sheegaa waxaana tusaya iqaamatu diin illaahi intaba inay tahay aayadda fii suurati shuura ku jirto ayaa tusayso oo shantooda haddana gooni loo soo sheego oo rabbi leeyahay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waladii awxaynaa ilayka wmaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiihi yacni intaas ballanta ilaahay uu ka qaaday iyo dardaaranka rabbi uu siiyey iyo cahdigaasi waxa weeye an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiihi diinka ilaahay ooga hana iskhilaafino ha kala teginina diinkayaa lagu kala tegin dad marka diin wada sheeganaya oo diin islaam wada sheeganay haddana tafaraaruq ou ku jiraahi waxa weye cahdigii ilaahay way khilaafeen tafaraaruq iyo kooxakooxaysi iyo gurubgurubaysi islaamkeennu ma ogolo weeyaan waxaa la ogolyahay mid inay noqdaan dadka muslimiinta ah weeyaan marka cahdiga macnahaas waa lagu sheegaa miihaaqa ilaahay uu qaaday macnahaas mufasiriinta qaar ka mida way ku sheegaan macno labaadaa lagu sheegaa waxa weeye ambiyadaa ballanta laga qaaday waxay ahayd haddii nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ay soo gaaraan oo nolol ou ku soo gaaro nebi kasta kulliga hadduu nebi moxamed la kulmo inay nebiyulaahi moxamed rumeeyaan oo maaragtay u gargaaraan ayagoo nolol ku soo gaaray hadday isku soo gaaraan nebi kastaba ballan waxaa looga qaadayay hadduu nebiyulaahi moxamed soo gaaro inay u nusreeyaan oo rumeeyaan ayaa ballanta looga qaadayay bay leeyihi macnahaasna mufasiriintu waa ay ku sheegaan waxaana la mida aayadda fii suurati aali cimraan aanu ku soo marnay ayaana arrinkaas oo kaleeta macnaha tusinaya wey oo rabbi uu yidhi waid akhadnaa miihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin wa xikma uma jaa'akum rasuulu musaddiqun limaa macakum latu'minunna bihi walatansurunnah qaala a aqrartum wa akhadtum cala dalikum isrii qaaluu aqrarnaa qaala fashhaduu ana macakum min ashaahidiin waa ballan oo ilaahay subxaana wa tacaala ka qaaday dadkaas ambiyadii miihaaq uu ka qaaday wey hadduu idin yimaado kitaab yacni maaragtay yacni iyo xikmo oo laydiin keeno rasuul waxa idinka aad maaragtay la timaadeen oo diinka aanan rumaysan ou idin yimaado waa nebi muxamede latu'minunna bihi walatansurunnahu inaad rumaynaysaan ood u gargaaraysaan markaasaa la yidhi qaala aaqrartum calaa dalikum aaqrartum wa akhadtum calaa dalikum isri ma qirteen oo ballan maku qaadeen markaasuu yidhi qaaluu aqrarna waanu qirnayba ambiyadii o dhan yidhaahde markaasuu rabbi ku yidhi qaala fashhaduu waana macakum min ashaahidiin idinkana markhaati ka noqda anna idinkaan markhaati idinla ahay anaa markhaatigaa idinkula yacni maaragtay dadka shaahidiintaan anna ka mid ahay marka macnahaasna waa lagu sheegaa miitaaqa weeyaan waid waqti ka sheekee wadkur xus nabi muxamedo id waqti xus akhadnaa aanu qaadnay min annabiyiina nebiyaashii ambiyada ilaahay miihaaqahum cahdigoodii iyo ballantoodii aanu ka qaadnay wa minka adigana aan kaa qaadnay wa min nuuxin nabiyulaahi nuuxna aanu ka qaadnay wa ibraahiima nabiyulaahi ibraahiimna aan ka qaadnay wa muusa nabiyulaahi muusa aanu ka qaadnay wa ciisa bni maryama nabiyulaahi ciisa oo ina maryama ihi aanu ka qaadnay wa akhadnaa waanu qaadnay minhum ambiyadaasi oo maaragtay ululcasmi min arusul ay ka mid yihiin miihaaqan ballan baanu ka qaadnay miihaaqaasoo haliidan mid adag ah ayaanu ka qaadnay weeyaan miihaaq aad iyo aad u adag ayaan ambiyada cahdi adag baanu ka qaadnay buu rabbi leeyahay maxaan ballantaasi uga qaadnay liyas'ala asaadiqiina can sidqihim waacadda lilkaafiriina cadaaban aliima marka liyas'ala asaadiqiina laamta ku jirtaahi yani in laamukey laga dhigo oo laamukey aanu ka dhigno yani waa la yidhaahdaa waxaa kaloo bannaan in lagu tacallujiyo shay maxduufa ficil meesha ka go'an inaynu ku xidhnana ayana waa bannaan tahay weeyaan yacni liyas'ala asaadiqiina muxuu rabbi subxaana wa tacaala ballantaa u qaaday likay yas'ala asaadiqiina inuu su'aalo kuwa saadiqiintoo runta sheegayo oo ambiyadii ka mid ahi inuu maaragta su'aaloo weydiiyo can sidqihim runtooda inuu weydiiyo runtaas waa maxay waa tabliiqu risaala tabliiqu risaalati ilaa aqwaamihim dadkoodii inay risaalada gaarsiiyeen darteed baanu u yeelnay ama in la yidhaahdo facala dalika ilaahay arrinkaas buu sameeyey cahdigaasuu qaaday muxuu u qaaday liyas'ala asaadiqiina can sidqihim inuu dadka runta sheegayo waa ambiyadiie inuu runtooda yacni maaragta weydiiyo inay risaaladii gaarsiiyeen inuu maaragta weydiiyo weeyaan walidaalika ibnu kaiir oo kale marka waa liyas'ala saadiqiina can sidqihim uu fasirayo wuxuu leeyahay fanaxnu nashhadu ana arusula qad ballaguu risaalaati rabbihim wanasaxu lumama waafsaxuu lahum can alxaqi almubiin wuxuu leeyahay waxaanu qiraynaa annagana oo markhaati ka nahay waxaanu markhaati ka nahay rususha ilaahay inay risaalooyinkooda gaarsiiyeen oo si dhab ah oo run ah ay u gaarsiiyeen ummadahoodii inay u naseexeeyeen inay xaqii u caddeeyeen arrintaas ayaanu markhaati aanu ka nahay buu leeyahay liyas'ala asaadiqiina allah wuxuu cahdiga ballanta u qaaday liyas'ala inuu su'aalo oo weydiiyo assaadiqiina kuwa runta sheegaya waa ambiyadii iyo rususha ilaahay wey can sidqihim runtoodii inuu weydiiyo oo risaaladii inay ummadda gaarsiiyeen ah arrintaas darteed baanu u yeelnay waacadda allah wuu diyaariyey lilkaafiriina gaaladii wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mid waxanuujiye ahna allah gaaladii wuu u diyaariyey waa dadkii rususha yani rumayntooda diiday oo xaqii inkiray kuwaasna cadaab baan u diyaarinna buu rabbi leeyahay subxana wa tacaala sida dadkan rususha iyo ambiyadu markay xaqa gaarsiiyeen loo awaabiyey oo awaab ilaahay uu siiyey ayaa qoladii xaqa diidayna ilaahay uu u ciqaabay subxaana wa tacaala weyaan allah baa u ciqaabay waa taa weyaan liyas'ala asaadiqiina can sidqihim waacadda lilkaafiriina gaaladii rabbi wuxuu u diyaariyey xaqa diiday cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabka oo aliiman mid waxanuujiye ah ayuu rabbi u diyaariyey subxaana wa tacaala يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك يسرميو اذكروا حسا نعمة الله ألا نعمين تيسي عليكم إذنك وإذين نعمي حصوصة أو حسا ويا إذ وقت وإذين نعمي jaa'adkum ay idiin timid junuudun ciidamo ay idiin yimaadeen oo cadow idinka inuu idin laayo isti'saad iyo jirgoyn idinku sameeyo doonayo markay idiin yimaadeen bal taa xusuusta baa leeyahay nicmada ilaah uu idiin gala markay cadowgaa idiin yimidna junuudaasi iyo ciidamadaasi oo fa arsalnaa aanu dirnay calayhim dushooda aanu ku dirnay riixan dabayl baanu ku soo dirnay wa junuudan ciidamo oo lam tarowha idinka eednan arkaynin oo malaa'igta ilaahay ah dabaylo iyo maaragtay ciidan idinka aadnan arkaynin oo malaa'igta ilaahay ah wakhtigaas aan u dirnay bal nicmada xusuusta baa la leeyahay wa kaana allaahu allah subxaana wa tacaala basiiran allihii arka ayuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allah subxaana wa tacaala waxaad samaynaysaan waa basiiro wuu arkayaayo waa og yahay waana uu ka warqabaa uma ilaahay subxaana wa tacaala waa idinka abaalmarinaya weyaan aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu nicmat allaahi calaykum laga bilaabo ilaa aanu ka gaarno yacni warada allahu aladiina kafaruu bihaydihim lam yanaaluu khayra wakafa allahu almu'miniina alqitaala wakana allahu qawiyan casiisa aayaddaa shan iyo labaatanaad aynu ka gaarno waxaa laga hadlayaa ghaswat laxzaab ghaswat alaxzaab ama ghaswat alkhandaq ayuu ilaahay nooga warramayaa wixii dhacay wakhtigaas ayuu rabbi noo sheegi subxaana wa tacaala aayadaha labada aayadoo ka dambayso وأنزل الذين ظاهروه من أهل الكتاب من سياسيهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم لبداس آيدنا waxaweeye bani qurayda nimanka la yidhaahda ee yuhuudda ah madiino degganaa ayuu ayagana iyo wixii dhex maray nebiyulaahi muxamed oo ghaswatu bani qurayda la yidhaahdo ayuu rabbi subxaana watacaala kaga warramayaa oon arki doonna insha allahu tacaala inta marka aanan suuradda aanan bilaabin yacni intaanan aayadaha akhrinin ka hor bal ghaswadaas oo ghaswatu lkhandaq la yidhaahdo ama ghaswat laxzaab loo yaqaano ayaan insha allahu tacaala marka hore dul maraynaa si nusuustaas hadhowdii mid walbaaba meeshay ku timid aan ula soconno ayaan maaragtay u dul maraynaa aayadahan sidaan soo sheegnay waxay ku soo degeen ghaswat laxzaab ama ghaswat lkhandaq wixii aad tidhaahdaba waxaa weeye sida ay kutubta siyarka xusaan moxamed ibn isxaaq saaxibu siyar ay kutubtooda siiradaa ku qoraan ghaswat lkhandaq ama ghaswat laxzaab waxay dhacday sanadkii shanaad ayay dhacday sanadkii shanaad oo hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ahayd inkastoo riwaayaadka qaar kale ay sheegaan laakiin sanadkaas ayaa maarata waa asaxulaqwaal la yidhaahdaa kan ugu saxiixsan waa kaa weya waxa sababta ay marka ghaswada ku dhacday niman yuhuudii madiino deganaan jirto bani nadiir waa tii la raray oo madiina laga raray oo nebigu uu ka raray insha allahu tacaala fii suurat alxashri markaan tagno ayaana ku arki doonnaan kaga hadli doonnaa haddii alla yidhaahda nimankaa yuhuudda marka oo caraysan iyo mushrikiintii oo nebiga nacbayd oo reer quraysh ahayd oo khasawaad badan la galay sida beder iyo uxud nebiga la galay ayaa yacni waxay yacni oo nebigu u wada caraysnaa baa maaragtay arrintan yuhuudda marka ay taxriikiyeen ay bilaabeen yuhuudda marka raggoodii odayaasha ahaa sida nin la yidhahdo salaam ibni abilxuqayq alnadari oo reer bani nadir ka tirsanaa iyo xuyay ibni akhtub alnadari yacni ninkaa kaloo yuhuudka ah iyo oo maaragtay kinaanat ibni abilxuqayq alnadari adiga dad badan oo reer bani nadiir iyo qolo kaloo reer bani waail la yidhaahdo rag ka tirsanaa ayaa israacay way tageen waxay aadeen yacni quraysh bay u tageen dadka taxasub ka sameeyey oo nebiga ciidanka u diyaarsaday ayagay ahaayeen yuhuuddii way baxeen waxay aadeen reer quraysh bay waxay ugu tageen maka mushrikiintii bay u tageen oo ay og yihiin inay nebiga cadaawad kala dhaxayso oy necab yihiin markay u tageene waxay ku yidhaahdeen waxaan rabnaa yacni dagaalkan inaan moxamed dagaal ku qaadno haddaanu yuhuuddii nahay oo asaga iyo asxaabtiisa aanu tirtirno istisaal aan ku samayno marka waxaan rabnaa qurayshay inaadna raacdaan oo dagaalkaas nagala qayb qaadataan moxamed iyo maarata saxaabadiisa aanu tirtirno quraysh marka way hadleen oo waxay yidhaahdeen ila nebiga diin ahaanay ula dirirayaan diin ahaan bay ula dirirayaan waxay yidhahdeen yaa macshar yahuud innakum ahlu kitaabi alwal wاlcilmu bima asbaxna nakhtalifu fiihi naxnu wamuxammadun idinka waxaa tihiin yahuudiye dad ahlu kitaab ahoo kitaab leh baa tihiin waxaad garanaysaan waxa annaga iyo muxamed aynu isku khilaafnayna dad garanaya baa tihiin marka su'aalaan idin weydiinaynaaye nooga jawaaba waa maxay afa diinunaa khayrun am diinuhu ma diinkeenna oo shirkigan iyo wasaninimada aanu ku jirnoon aabbayaashaan ka dhaxalnay baa khayr badan mise diinka moxamed oo la yimid baa wanaagsan labadaas noo kala sheega bay yidhahdeen yuhuuddan danay leeyihiin ayagu dagaalkay rabaan waxna waa ogyihin laakiin ma rabaan xaqa inay dadku u sheegaan waxay yidhaahdeen qaaluu bal diinukum khayrun min diini diinkiinnaa ka khayr badan diinkooda idinkaa ka diin fiican moxamed iyo asxaabtiisii idinkaa ka fiican bay yidhahdeen faantum wlaa bilxaqi minhu xaqana idinkaa kaga habboonaan badan moxamed baailow hayaa idinka dadka xaqa hayaa hadalkaasay ku yidhaahdeen waa aayadda fii suurati nisa aan ku soo marno ilaahay uu ishaarayy ou allah yidhi alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waاltaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila ulaaئika aladiina lacanahum allah wman yalcan illahu falan tajida lahu nasiira أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما آية في سورة النساء كسوة مرني أي ربك قور رمي سبحانه وتعالى تدكي نبي الله محمد آل إليه ما أركتا بس أكتاي dadka ilaahay subxaana watacaala qayb kitaabka ka mida uu siiyey nasiib laga siiyey haddana asnaamtii iyo shayaadiintii rumaynaya ku odhanaya kuwii mushrikiinta kufaarta ahaa idinkaa ka hanuun badanoo waddada toosna idinkaa ku taag dadka odhanayo kuwaas bal waxaa la leeyahay ma aragtaa baa layidhi nabiyulaahi muxamedow saasaa la leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka yacni arrintaas markii ay yidhaahdeen ooy u sheegeen inay ayaga dadka toosan ay yihiin ayay quraysh isdiyaarisay waqtina way u qabteen oo maxamed la weerari doono isdiyaariyay dhaheen quraysh marka isdiyaarinay gashay maadaama ayaga inay dadka xaqala yihiin yuhuuddii dadka ahlu kitaabka ay u sheegeen ay toosan yihiin oo diinkoodu fiican yahay marka waxay rabaan nabi maxamed asxaabtiisii oo loogu sheegay inaysan dad xaq wata ahayn inay marka ka takhallusaan ay rabaan inay la dagaalamaan maadaama acwaanna ay haystaan yuhuuddii marka ma aynan istaagine way soo baxeen haddana waxay u tageen niman khatafaan la yidhaahdo qabiil khatafaan la yidhaahdo oo min qays ciilaan qabiil la yidhaahdo ka mid ah ayay u tageen waxay ugu yeereen dagaalka nebi moxamed inay la dagaalamaan oo la cirib tiro laakiin ayaga caqiida ahaan kuma dirirayaan waxay yidhaahdeen annagaa idinla dagaalgelayno quraysh baa imaanayso dagaalka wax ka gelayso laakiin idinka waxaan idin siinaynaa meeshii uu reer bani nadiir loo raray oo madiine markii laga raray ay degeen oo la yidhaahdo khaybar oo halkaa iskugu tageen yuhuudii waxay yidhaahdeen timirta ka soo baxdo khaybar ka soo baxdo hal sano oo ka mida idinka khadafaan la yidhahdo aan idin siinaynaa waa dad caloosha ushaqaystayaal ah oo la soo watay oo layidhi xoolaa laydin siinaya kaalay maxamed kaalina la dirira timirtaasaa loo sheegay hal sano inay qaadanayaan sidaasay ayaguna raadi ku noqdeen markaasaa yacni waxa weeye quraysh markay ciidankooda diyaariyeen waxaa madax u ahaa abu sufyaan ibni xarb ayay wateenoo qaa'id u ahaa wuxuu soo watay ilaa afar kun oo ciidana ayuu soo watay oo nebiga xaggiisa uu la soo aado quraysh keliya ah khatafaan iyaguna iyo qabaa'ilkii ay heli kareen oo dhan bay soo wateen qabaa'il fara badan bay soo wateen yacni maaragtay oo dadka marka iyaguna waxay yacni maxaa la yidhahda qaa'idkooda markaa wato cuyaynata bni xisni nin la yidhaahdo oo min bani fisaara ka mid ah qabiilka bani fisaara la yidhaahdo iyo yani xaari ibni cawf oo min bani mura ka mid ah iyo maaragtay rag badan baa la socday qabaa'il fara badan qabiilatu ashjac dad baa kala socday bani ashjac saasay ku soo baxeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu maqlay marka akhbaartii ay soo gaartay inay quraysh iyo khatafaan iyo yuhuuddii ay isku tageen oo weerar lagu soo haya markuu maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisuu kulmiyey markaasuu la shawray wixii ay samayn lahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam markii yacnii arrintaa uu saxaabada kala shawray salmaanulfarisi oo saxaabada ka mid ahaa asalkiisana dhankaa faris iyo ka yimid oo aanan carabta ahayn ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u ishaaray nimanka ciidankaasoo kale maadaama muslimiinta ay yar yihiin aynan awoodna u lahayn in markii qabaa'il kale ku soo duulaan inay god qotaan yacnii khandaq waxa la yidhahda inay magaalada ku wareejiyaan oo uusan godkaa la qodayo faraska fardaha ugu dheereeyan uusan ka soo boodi karaynin qofna uusan soo tallaabi karaynin in marka saasaan samayn jirna buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waa aqbalay khandaqaas wuu ku qancay in la sameeyo khandaqa marka waxaa laga qoday madiine shimaalkeeda waqooyigeeda waqooyiga madiina ayaa laga qoday sababta madiina waxa weeye waxaa ku wareegsan buuro iyo dhagax shiilmadow la yidhaahdo oo aan la mari karin qaybo wey qaybana waa buuro wey qaybana waxa weeyaan beeraa ku yaalla saa darteed meel la mari kara oo kale ma jira meesha bannaano laga soo weerari karo waa dhankaa waqooyiga ayaa looga imaan karaa meel kaloo looga imaan kara ma laha nebiga marka arintiibuu maaragtay yacni aqbalay in godkii la qodo oo dadka muslimiinta ay godka qodaan ayaa lagu heshiiyey saxaabadii camalkii bay bilaabeen nebiguna camalka wuu kala qayb qaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laakiin munaafiqiintii nebiga lama aynan shaqaynin oo way ka dhuuman jireen yacni maaragtay saxaabada markii dhib uu ku yimaado say godka u qodayaan dhibaato markay timaado nebiga istiidaan weydiisanayn arrintaana na haysato waxaana nagu soo kordhay fasax baan kaa rabaa idan bay weydiisan jireen ama munaafiqiinta waa dhuuman jireen midba midka kale isku aadinayaa ayagoon idan qaadanin oo nebigiina taagan yaho camalkii hayo ayay ka siiban jireen oy ka dhuuman jireen arintaasna waa midda aanu maaragta ku soo marnay fi suurati nuur allah uu kaga warramay inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulih waida kanuu macahu cala amrin jaamicin lam yadhabuu xata yasta'dinuuh ina aladiina yasta'dinuunaka ulaa'ika aladiina yu'minuuna biاllahi warasuulih faida ista'danuuka libacdi shanihim fa'dan liman shi'ta minhum wstakfir lahum allah ina allaha afuuru raxiim dadka muminiinta waa dadka ilaahay rasuulkiisa rumaysan haddii arin wax kulmiyo oo weyn ou yimaadana aanan iska tegin ilaa idan adiga ay ku weydiistaan dadka adiga idanka ku weydiisanayaahi waa dadka alla iyo rasuulkiisa rumaysan weeyaan ee hadday idan ku weydiistaan idan baa la yidhi u ogolow nabigaa laleeyahay calayhi salaatu wasalaam dembidhaafna ilaahay u weydiin waa dadkii mu'miniinta ahaa wey ama munaafiqiintii dhuuman jirtay isla suuradda dhexdeeda ilahay wuxuu ku leeyahay laa tajcaluu ducaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda qad yaclamu allah aladiina yatasallaluuna minkum liwaada falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatn aw yusiibahum cadaabun aliim yacni waxa weeyaan allah waa og yahay aladiina yatasallaluuna minkum liwaada kuwa siibanaya dhuudhuumanaya ee inta midba midka kale isku aadiyo cararayo sida u baxsanaya iyagoon idan weydiisan allah waa og yahay wuuna ka warqabaa marka godkaas ayay maaragtay nebigu uu ka shaqeeyey saxaabaduna ay qodeen madiine shimaalkeedana ay ka qodeen weeyaan arrintaasna waxaa iska lahaa istishaaradeeda salmaan ulfarisi ee waxay carabu taqiinay maahayn in god la qoto ma aysan aqoonin carabta waa wax maaragtay xirfad iyo khudo aysan garanaynin ayay ahayd weeyaan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la qodayey yacni wuxuu sameeyey saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim tobankii ninba wuxuu u dhiibay ilaa afartan dhudhun inay qodaan tobankii ninba afartan dhudhun oo godkaas inay qodaan ayuu u calaamadeeyey sidaas bay marka camalkii ka wada qayb qaateen oo khandaqii ay u qodayeen yacni wax dhib badan oo ka soo gaaray iyo gaajo badan ayaa ka soo gaartay weeyaan markuu nebiga saxaabadiisiioo godka qodaysa u arkay oo maaragtay cadow ku soo socdo ka awood badan oo aanaysan awood u lahayn u usoo socda ou arkay ilaahay buu subxaana wa tacaala u baryo yidhi allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira faqfir lilmuhaajiriina waalansaar ilaahayo nolol oo dhaba ma jirto ilaa midda aakhara mooye nolosha dhabtaa waa midda aakhara weeye ilaahayo muhaajiriintii iyo ansaartii dunuubtooda dhaaf laanna yani dhagxaanta ay gurayaan garbaha ay carada ku qaadayaan godka ay qodayaan dhibaatadaas yani god ilaa faras meelus ka boodi karin in la qodo wax sahlan ma aha marka arintaa markuu nebiga yidhi ayagana waa u jawaabeen ducadaas markuu nebiga u duceeyey saxaabadii way jawaabeenoo waxay yidhaahdeen naxnu aladiina baayacuu muxamada cala aljihaadi maa baqiina abada annaguna waxaan nahay nebiyulaahi moxamed kuwii beeca iyo cahdi la galay kula galay intaan nool nahay oon adduunka joogno inaan maaragtay la jihaadno oo ilaahay diintiisa inay kor noqoto aanu nebiga garab ku siino dadkii ballanta ku qaaday baan nahay ba beecaanu ku galnay ba yidhahdeen godkaas inta la qodayay yacni runtii mucjizaad aad u qiimo badan oo kutubta siyarka iyo axaadiista kulli ay tilmaamaan ayaa nebigeenna ka daahirtay oo min aclaami nubuwatihi ka mid ah nebinimadiisa ka mid ah waxa weeye godkiisay u qodayeen oo dhibaato badan iyo baahi badan dadka ay hayso ayaa nebiga wuxuu yacni waxaa arkay jaabir ibni cabdillaahi jaabira wuxuu arkay nebigoo baahi badan iyo gaajo aad u tiro badan ay hayso buu arkay markaasuu dee nin xoolo badan haysta maahee reerkiisi intuu u tegaybu wuxuu yidhi yacni waxar yaroo guriga joogtana ha la qalo xoogaa yaroo bur ahna ha loo dubo oo maarata balraashin yar ha looga dhigo yani maarata si uu nabigu u cuno markaasuu marka haweentii u la soo ballamay ayuu nebigu u yimi markaasuu si sira ugu sheegay oo yidhi adiga iyo dhowr ninoo gaaban bal wax weyn ma samayna waxartaasaan gowracaye kaalayo imaw nabiga ma qarinin calayhi salaatu wasalaam leanna keligiis gaajada ma haysa saxaabadii o dhan baa wada gaajaysan wax alla wixii saxaabada joogo wuxuu yidhi war jaabir baa maanta xoolo noo qalaya keenoy yani dhowr kunoo shaqadii hayso markaasaa saxaabadii o dhan haweentii maaragtay ay jaabir ku tiri kiita wa kiita wax yaraan sameeyey maxay igu cabeynaysaa nabiga asxaabtiisa ay la dagaalantay war aniga saasaa nabiga u sheegay laakiin rasuulkaa sidaa yidhi dherigii oo dabka saarnaa digsigiioo dabka saaran iyo maraqii saxaabada oo kun ka badnayd yacni intay ka dhargeen ayaa waxartiina hilibkeedii maraqeedii weliba wax ka hareen burkiina uu haray oo ilaahay uu barakeeyey subxaana watacaala waa barakada nebiylahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ku siiyey bay ka mid tahay waxyaalaha meesha ka muuqday weeyaan sidoo kaleeto yacni maaragtay imaam axmed wuxuu warinayaa markii khandaqii ow ay muslimiintu ay qodayeen iyo wuxuu waxaa ku adkaaday dhagax qayb saxaabadii ka mid ah ilaa tobankii ninba waxaa loo dhiibay afartan diraac oo dhundhun inay qodaan marka waxa weeye waxaa ku adkaatay qoditaankiiba dhagax weyn ay dhaafi waayeen ayaa ku yimid xadiikaas bara ibni caazib ayaa warinaya imaam axmed iyo nasaa'iba way soo saareen weeyaan markii dhagaxii oo ku yimid ayay nebigu u sheegteen calayhi salaatu wasalaam waa mari waayeen buris kasta waa ku garaaceen waa jabi waaye markaasay nebigu u sheegeen calayhi salaatu wasalaam nabiga markaas wuxuu ka qaatay kii ay wax ku jabinayeen ayuu ka qaatay markaasuu bismillaahi yidhi hal maruu ku dhuftay allaahu akbar buu yidhi qayb baa marka jabtay hal qaybaa jabtay allaahu akbar uctiitu mafaatiixa ashaam wallaahi innii la anduru qusuuraha alxum assaaca buu dhahay markuu hal mar ku dhufto allahu akbar yidhi ba wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ee waxaa la isiiyey furihii shaam oo dhan ayaa la isiiyey shaam markaa waxaa ka talay imbaratooriyadii ruumaanka ahayd ee boqortooye aad u weyn baa ka talayso dhulka haysato ruumaankii baa haysto anaa furaheedii mafaatiixdeedii la isiiyey buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu mar labaad haddana dhagaxii ku dhuftay markaasuu haddana qayb yar haddana jabtay markaasuu bismillaahi buuna ku jabiyey markaasuu yidhi allaahu akbar uctiitu faris farisiyiintii ayagana imbaratoriyo weyneed ah ayaa la isiiye buu yidhi wuxuu leeyahy wallahi innii la absuru qasra almadaa'ini alabyad alaan guryihii cadcadaa baan arkaya kii horena wuxuu yidhi guryihiida gudguduudnaa ayaan u jeedaabu daarahoodii baa la isiiye oon arkaya indhaha ku haya farisiyiintana sidoo kale yani dhulkoodii oo ayagana labada dowladoo caalamka waaga ugu waaweyneyd ah ayagana sidoo kaleeta baa la isiiye guryahoodii baan arkayaa buu yidhi anaana gacanta la ii geliyo ilaahay baa isiiye mar saddexaadoo nabiga ku dhuftay calayhi salaatu wasalaam isagoo bismillaahi yidhi markaasaa intii dhagax haartayna ay jabtay oo ilaahay u jabiyey subxaana wa tacaala markaasuu wuxuu yidhi allahu akbar uctiitu mafaatiixa alyaman wallaahi innii la abshuru abwaaba samcaa'a min makaani wuxuu yidhi furihii yamanna waa la isiiyey mafaatiixdeedii yamanoo dhanna anigaa milkin doono qabsan doono ilaahay baan ku dhaartaye sanca magaalada la yidhaha sancaa ayaan hadda anoo meeshayda jooga u jeedaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka yacni mucjisadaasna ilaahay sidii uu saddexdaa dhagax isagoo nabigeenna iyo saxaabadiisa oo dad ducafa ahoo taag daran oo cadowgoodii inay mubaaraso la sameeyaan awoodi waayey saa darteed god u qotay ayuu maanta wuxuu yidhi dowladihin ugu waaweynaabaa ilaahay aniga gacantayda soo geliye buu yidhi marka arintaas ilaahay waa u xaqiijiyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kulli bilaadda muslimiinta ayay ka mid noqdeen muslimiintaana furatay oo qabsatay weeyaan